diinta islaamka waxay soomaaliya soo gaadhay qarnigii toddobaad ama ka hor intii nebi moxamed nabadgelye iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uusan u haajirin magaalada madiina imaatinka islaamku waxa uu wax weyn ka beddelay noloshii dadka waxa uu saameeyey ama qayb ahaan wax ka beddelay qaabka iyo fikirkii dadweynaha brofesor maxamed mukhtaar waxa uu cilmiga taariikhda carabta iyo afrika ka dhigaa jaamacadda safana yuniversity ee gobolka georgiya ee dalkan maraykanka waxaan ka warqabnaa yani masalan dadyoogii caabudi jiray diimo kale ama waxyaabo kale caabudi jiray ayaa waxaa la odhanaya hadda maanta diintii intaad ammaani lahayday ama ama u gabyi lahayday ilaah aan jirin waxaad ammaanaysaa maanta masalan ilaah oo la yidhahdo allah iyo masalan nebi la yidhahdo maxamed intaad gabar ammaani lahayd waxaa jiri jiray dagaalo iyo maxaa yidhahdaa isqaqabsi fara badan nabad bay keentay yani diintu ilan waxay tilmaamaysaa wax nabad la yidhaahdo midda kale dhaqaale ahaan masalan dhaqaaluhu waayadii hore intuusan islaamka soo gaarin waxaa jiri jiray dadyow oo maaragtay masaakiinta ka faa'iidaysan jiray intay deeman siiyaan ama intay wax amaahiyaan oo ku qaaliyeyn jiray markii dambe ama islaamkii wuxuu la imaanaya wax la yidhahdo riba waxyaabahaas qaarkood ma anfacayso way jeclaysteen
dadka muhaajiriinta muslimiinta ah ee yimid abasiiniya waxay horseeday inay etoobiya ka aasaasmaan dowlado yaryar oo qaarkood ay qaateen diinta islaamka inkastoo inta badan dadkaasi ay sii haysteen diinta kiristaanka iyo diimo kale muuse sheeka xariir waa suxufi iyo taarikh ururyo ku nool magaalada jigjiga waxa uu iga warramay soo bixiddii dowladaha yaryar ee islaamka ahaa iyo sida xiriirka saldanadaha islaamiga ah iyo boqortooyadii abasiiniya uu u xumaaday waxaa ethoobiya ka abuurmay saldanado fara badan oo islaami ah oo ay ka mid tahay saldanada la odhan jiray ifat dawaro arbaabini hadiya shakara bali dara shawa saldanado fara badan oo noocaas ah baa ka abuurmay etoobiya dhexdeeda etoobiya diinta islaamka aada ugu faafisay taariikhdu qiyaasihii markay ahayd kun iyo laba boqol iyo toddobaatan etoobiya waxaa ka samaysmay boqortooyo oo aasaasay nin la yihahdo yakuno amlak boqor la odhan jiray uu uu aasaas u ahaa baa yaa abuurantay oo markii dambe uu sii waday soo gaadhay xilli uu nin xoog badnaayo amdasion la yidhaahdo oo boqor dagaalyahan ah oo maxay ahayday dagaallo ku qaaday saldanadihii kala duwanaa ee ee islaamka ahaa etoobiya ku yiilay taariikhdii kun saddex boqol afar iyo tobankii ilaa kun iyo saddex boqol iyo afar iyo afartankii saldanadihii islaamiga ahaa qaar badan oo ka mid ah buu jebiyey oo uu dhibaato waaweyn u geystay halkaasaa mataqaanaa ay sheekadii nabadda lagu wada noolaa ee ay etoobiyana soo dhoweysay islaamka ay isu beddeshay colaad
boqortooyadii abasiiniya waxay qarnigii afar iyo tobnaad lacaga jusye ah ama canshuur ah ku soo rogeen gobollo iyo saldanado yaryar oo muslimiin ahaa lacagaha laga qaada dowladaha yaryar waxay huriyeen cadaawad hor leh dagaallada ugu xusuusta iyo khasaaraha weynaa ee abasiiniya ka dhacay waxay ahaayeen kuwii uu waday mid ka mid a hogaamiyaasha islaamka ee geeska afrika ugu caansanaa waa dagaaladii axmed bin ibraahim alkhaasi oo ku magac dheera axmed guray doctor maxamed xasan cali waa aqoon-yahan u dhashay etoobiya kana soo jeeda magaalada harar xilligan waxa uu macallin taariikhda dhiga ka yahay jaamacadda georgia state university ee magaalada atlanta imaam axmed a man who was born in fifteen o six received basic islamic education he was a born military commander he was trained as a cavalry imaam axmed imaamku waxa uu dhashay sanadkii kun shan boqol iyo lixdii waxa uu qaatay waxbarashada aasaasiga ee islaamka waxa uu ahaa nin u dhashay taliyanimada militariga waxa uu ahaa sarkaal ku dagaalama fardaha darajana ka gaadhay aad buu geesi u ahaa waxaana uu ahaa codkar waxaa la yaab leh inuu fahmay fanka dagaalka waxa uu qiimayn jiray anshaxa tababarka iyo inuu ciidankiisa ku qanciyo inay qadiyadda uu taagan yahay ay nafta u huraan waxa uu hogaaminayay ciidanka ugu fiican ee gobolka ciidankiisu waxay ahaayeen kuwo tiro yar hase yeeshee waxay ka guulaysteen ciidamo badan waxaa ciidankiisa isku hayay islaamnimada isagoo wata labiyo toban kun oo askari ayuu sanadkii kun iyo shan boqol iyo sagaal iyo labaatankii imaam axmed ka guulaystay ciidamo kiristaan ah oo toban jeer ka badnaa sababtuna waxay ahayd mid sahlan mar walba waxa uu ururin jiray macluumaadka cadowgiisa xogtiisa meesha ay daciifka ka yihiin iyo meesha laga weerari karo waxa uu dhisay boqortooyadii muslimka ahayd ee ugu horraysay uguna dambaysay etoobiya inkastoo ay muddo kooban jirtay khilaafka u dhexeeya boqortooyadii abasiiniya iyo axmed gurey waxa uu caalamiyeeyey khilaafkii geeska afrika iyadoo dhinaca abasiiniya ay u soo gurmatay mid ka mid ah labadii dowladood ee xilligaa ugu awoodda weynaa caalamka oo ahayd bortuqiiska halka dhinaca axmed gureyna uu taageero ka helay dowladdii islaamka xilligaas ugu xoogganayd oo ahayd turkiga fasiraado kala duwan ayaa laga bixiyaa sida dagaalku uu ku bilowday waxaase ugu weynaa sida aqoon-yahanadu ay sheegeen juziyada ama khidmooyinka boqortooyada abasiiniya ay ka qaadi jirtay saldanadii awdal iyo saldanooyin kale oo yaryar oo muslim ahaa waxaa kaloo qayb ka ahaa fidinta diinta waxaa kaloo meesha ku jirta in loo tartamayey gacanku haynta halbowlayaasha ganacsiga badda cas aqoon-yahan muuse sheeka xariir ayaa inoo sharaxaya sida colaaddii ugu horraysay ay ku bilaabantay dagaaladaasu muddo iyagiioo soo socday ayaa nin ka ahaa amiir amase waaligii magaalada zaylac xukumay oo maxfuud la odhan jiray yaa duulaan ku qaaday ciidan buu la baxay wuu la soo dagaalamay etoobiya markaa xaggan xabashida nin la yidhaahdo hasena libnadingil baa xukumay oo boqor ka ahaa halkaasuu duulaan buu kusoo qaaday isagii oo ka soo noqonaya oo dhexda kusoo jira yay dhexda u galeen markaasay dileen maxfuud bay halkaa ku dileen maxfuud markuu dile markuu dhintay xoogaa buuq iyo qas baa ka dhacay arligii waa la isku qabqabsaday ciddii qaban lahayd booskiisii axmed gurey baa markaa soo galay sheekadan isaguna isaguna soo galay ninkii u dambeeyey buu intuu dilay taariikhdu markay ahayd kun iyo shan boqol iyo toddoba iyo labaatankii yuu ku guulaystay isagu inuu markaa xukunkii qabsado wax yar kadib laba sannadood kadibna dagaal buu isagu naftiisii ku qaaday oo weerar buu qaaday isagoo maxfuudna usoo aargudaya maxfuudka naftigiisa ninkaa la dilay ee amiirka ahaana gabadhiisa oo gabadh iyaduna caan ahayd oo dagaalada aada uga qayb gashay oo la odhan jiray mataqaanaa bati bati wambara yuu qabay ninka la yidhaahdo axmed gurey oo xaaskiisa ahayd mararka qaarkood taariikhaha qaarkood xagga xabashida iyo waxay yidhaahdaan gabadhaas bati ah baa bati wambara baa maxay ahayd ku tirtirsaday aabahay adoon usoo aargudin baad maxay ahayd aniga qabaysaa bay bay ku ku dacaadeeyaan laakiin si ay ahaydba weerarka axmed gurey laba sannadood markuu xukunka hayay buu kun iyo shan boqol iyo sagaal iyo labaatankii buu qaaday weerar ku qaaday etoobiya marka isaga iyo libna dingal maxaa kala gaaray wa waa sanadkee xilligaan ka hadlayna hadda dagaalada ugu culus ay dhacayaan waktiyada ugu sii darani waxa weeyaan meel la yidhaahdo ambasel oo ku taala gobolka tigree kun iyo shan boqol iyo soddon iyo kowdii iyay dagaal isku heleen halkaasuu maxay ahayday iyo ciidamadii etoobiya ciidamadii xabasiiniya iyuu halkaas si adag ugu jabiyey waa waktigaa marka libna dengeli iyo mataqaanaa waktiga maxay ahday uu jabka weyni gaadhayo ee uu ku dhimanayo uu dagaalkii ku dhimanayo markii ay sidaa u jabeen dhibaatadaasu gaadhay waa waktigaa deedna maxay ahday marka ay portugiiskii kaalmo weydiisanayaan oo uu isaguna soo dirayo ciidan xoog badan oo kun iyo shan boqol iyo kow iyo afartankii soo gaadhay isagii oo wato nin la yihahdo christopher degama uu adeer u ahaa ninkii taariikhiga ahaa ee vasco degama la odhan jiray ee sahamiyey wadadan badda ee kasoo wareegta xaggaa iyo koonfurta africa ee indiya iyo xaggaa sahamiy sahamiyaha u ahaa ninkaasa nin uu adeer u ahaa oo la odhan jiray christopher degama baa ciidamadaa watay oo ka soo degay musawac ciidan xoog badan oo quryo wata waa gartay marka marka goor muu soo jabay axmed guri dagaalka dhabtiii wuxuu dhacay afartii bisha april kun iyo shan boqol afartan iyo labadii ayuu dagaalkaas dagaalkii u horreeyey dhacay dagaalkaa isaga ah axmed gurey waa lagu baa dhaawaca yar baa gaadhay oo lugta bay xabadii kaga dhacday xabadii wiifta ah oo iska socota oo xabadihii ay soo ridayeen bortugiisku baa lugta kaga dhacday aakhritaankii ninkii la odhan jiray christopher degama iyo ciidamo fara badan oo la socda inta la qabtay yaa la dilay oo halkaa ay ay ku dhinteen maxaa xigay marka dagaaladaas culus dagaal dambe iyo waxay soo qaaday qoladii xabashida ahayd nin boqorkoodii la odhan jiray claudius baa yaa weerar hor la soo qaaday qoladii axmed gurey iyo muslimiintii iyo amase ciidamadii soomaalida u badnaa na mataqaanaa way isyaro dhigteen deedna maxay ahayday bishii february kun kun iyo shan boqol iyo afartan iyo saddexdii dagaal weyn oo meel la yidhaahdo weyne dhega weyne dhega baa i qoraan nimanka la yidhaahdo taari muarikiinta waagaas khaasatan bortugiiskii magaaladan baxardaar la yidhahda ee imanka caasimada axmaarada ah meelo lagu qiyaasay inay koon koonfur bari ka xigtay baa maxay ahayday yaa lagu sheegaa in mee dagaaladu ay ka dhaceen dagaalka u dambeeyey oo deedna maxay ahayday imaam axmed gurey lagu dilay waxaa la yidhaahdaa ay taarikh taariikhaha qaarkood ay qoraan nin askartii boortaqiiska ah oo doonaya inuu u aaro janankoodii christopher degama ahaa ee watay horey loo dilay yaa soo weerar keligii isagoo ah yuu weerar ku qaaday bay yidhaahdaan intuu meel ka arkay axmed gurey oo taagan meel fog kolkaasuu halkaa intuu ka shiishay buu yuu dilay bay bay sheegaan isagana halkii baa lagu dilay dad kale waxay yidhahdaan nin dhaawaca buu ahaa oo ciidamadii isagoo dhex marmaraya dhaawacyadii iyo goobtii dagaalka imaam axmed gurey buu ninkanu dilay ninkan boortaqiiskii xabad ku riday uu dilay intuu gartay inuu yahay amiirkii si ay ahaydba adugu dagaalkaas wakhtigaa isaga ah bishii february kun iyo shan boqol afartan iyo saddexdii dagaal ku dhintay axmed gurey
ciidamadii uu axmed gure wata xilligaasi waxay ka koobnaayeen badankoodu ciidamada fartaha ku dagaalama waxayna ka soo jeedeen degaano kala duwan oo xilligan ka tirsan soomaaliya iyo etoobiya labadaba waxaa kaloo iyadana fasiraado kala duwan laga bixiyaa imaam axmed gure inuu ahaa soomaali iyo inuu ahaa etoobiyaan aqoon-yahanada soomaalidu waxay sheegeen inay aaminsan yihiin axmed bin ibraahim alkhaasi inuu ahaa soomaali iyagoo haddana aan caddayma soo bandhigin hase yeeshee adeegsanaya tilmaamo istiraatiijiyadda uu isticmaalayey iyo ciidanka la socday brofesor maxamed cabdi gaandi waa taarikhyahan islamarkaana ku takhasusay cilmiga barashada bulshooyinka iyo dhaqamada waxa uu isagu ku sifaynaya axmed gure inuu ahaa hogaamiye islaami ah axmed gure etoobiyaan ma ahayn magarata laakiin wuxuu ahaa anuu aragtidayda maadaama controversial sheekooyinka ay badan yihiin oo meelo fara badan la saaraayo waxa uu ila quman aniga maaragtay axmed gure in ugu ekaado inuu ahaa nin islaam ah oo deegaanka ku nool oo halkaa ku dhashay oo ciqaabtii iyo bareesharkii ay ku haysay boqortooyada etoobiya deegaanada islaamkaa ka gelgishay dadka dagaalahayay oo halkaa ka dagaalahayay qabaa-ilka soomaaliyeed oo ciidamadiisa ah oo la dagaalgalayay kow iyo toban qabiilo soomaaliyeed oo qabaa-ilka hadda nool ay ku jiraan oo hadda soomaaliya ku nool ay kamid ahayen marka waa nin soomaalina isu dumay dadka islaamka horgeeska africana isu dumay marka anigu waxaan qabaa boqol kiiba sideetan iyo sideed haddii la yihahdo etoobiyaan buu ahaa mase soomaal uu ahaa soomaali buu ahaa brofesor maxamed mukhtaar oo taariikhda ka dhiga jaamacadda safana state university waxa uu leeyahay marka adeegti dhaqanka iyo istiraatiijiyada siyaasadeed ee axmed gurow adeegsanayay inay u ekayd tan ay ilaa haatan adeegsadaan hogaamiyaasha siyaasadeed ee soomaalida ilaa xilligan aan joogno inuu soomaali ahaa waxaan ku jurmayaa fikirkiisa siyaasiga ah fikirkiisa siyaasiga ayaa markaan eegay wuxuu ila egyahay fikraha fikrada siyaasiyiinta soomaaliya ilaa maanta ay qabaan oo ah qofka soomaaliga waa iska caadifi biseel siyaasi oo adag markii uu go-aan la gaarayo ma sameeyo axmed gurey haarunow yani muddo yar kun shan boqol iyo laba shan iyo labaatankii ilaa kun shan boqol iyo afartan iyo saddexdii waa dho waa waxyar labaasano wax yar been ayaa wuxuu ku qabsaday geeska africa oo dhan buu islaamiyey oo qabsaday wuxuu jibiyey isbahaysi xabasho iyo portugiis ah ayuu jibiyey guulahaas markuu keenay ayaa wuxuu waxaa usoo baxday prow maadaama aad guulaysatay oo gaaladii o dhan waad wada jibisay hadda dalku waa kuwa xalaalo marka waad xukumaysaa waa nabadda wuxuu sameeyey ciidamadiisii ayuu boqol kiiba ka badan conton ayuu iska yidhi ordaya ku noqda beerihiina iyo meerihaad ka timaadeen oo ay ka mid ahaayeen sagaal boqol oo askari oo cusmaaniyiin ah yani oo cusmaaniyiintu dhinacyada mataqana artillery ay ka caawinaayeen hubkay ka caawinaayeen dib dib oo celiya yamaniyiin baa ku jira ciidamadiisii wuxuu yidhi waa namiyaho iska taga oo anigu de waan guulaystay waa nabaday taa waxay tusaysaa waa waxa uu sameeyey masalan sayid maxamed oo kale dagaal markii uu dagaalada ku jiray heshiis baa la iskala galayaa ilig wax oranaya waayahay dee waan waan heshiyey marka dambena markii walaaladiisii oo dhan la burburiyey oo kun iyo sagaal boqol shantii ilaa sideedii ayuu soo kacay le o waan gardaraayo haddaan dagaal qaadaya wa waa goorba waa goor awoodii ay yaraatay waxaa ka mid a siyaad barre markuu la dagaalamaya abisinia oo guulaystay oo sidii axmed gurey ku dhow buu sameeyey laakiinse wuxuu kala garan waayey yani duruufaha siyaasiga anigu waxaan arkaa had iyo jeer yani sideedaba yani guul military lama keeni karo haddaysan barbar soconin guul siyaasadeed soomaalidu ceebaha aanu leenaha waxa weeye waan dagaalanaa dadka dhalinyaradayna dagaalamo aad bay maaragtay efficient u yihiin guul bay keenaan laakiinse waxaa fashiliya siyaasad xumo dadka oo madaxda ayaa ayaa keena marka axmed gurey soomaalinimadiisa anigu kolleyba markaan isiri go-aankan markuu gaaray baan isiri ninka kan waa soomaali laakiin doctor maxamed xasan cali oo ah aqoon-yahan etoobiya u dhashay waxa uu hayaa taariikhtaasi ka duwan waxa uu leeyahay axmed garaan waa sida etoobiya looga yaqaanee waxa uu ahaa nin ka soo jeeda agagaarka harar kana dhashay mid ka mida qabaa'ilada halkaasi dega definitely somali tradition says he was somali and uh, uh, habasha tradition also says he was a somali taariikhda soomaalidu waxay leedahay waxa waa soomaali sidoo kale taariikhda amxaaradu waxay dhahdaa waa soomaali laakiin buugga caanka ah ee fatxul xabasha oo ka hadlayay qabsashadii abasiniya kaasoo uu qoray nin yemeni carab ah oo aqoon-yahana oo imaam axmed gurey la socday dhowr sano waxa uu ku tilmaamayaa in isagii qoyskiisu ay ka soo jeedeen harla xilligaas walaashiis waxaa qabay nin hogaamiye caana oo soomaali ahaa isguursiguna wuu jiray qabiilkiisu waa mid adag sababtoo ah xilligaas qabiilka aan hadda maskaxda ku haynaa ma jirin waxaa dadka isku keenay waxa uu ahaa islaamka shaki kuma jiro in soomaalidu ay qadiyadiisa garab istaageen sidoo kale heraryiinta iyo harlada ayaa garab taagnaa doctor maxamed xasan cali waxa uu sharaxayaa kuwa ay yihiin dadka la yidhaahdo harla halka ay degaan iyo meesha ay ku dambeeyeen tradition says once Harlas were very dominant uh, people in the area. There are a number of structures uh, in Harar region where I come from.
taariikhdu waxay sheegaysaa in harladu ay mar ahaayeen dadka ugu awoodda weyn deegaanka dhaqamo kala duwan ayaa ka jira gobolka harar ee aan ka soo jeedo dhaqan ahaan waxaa harlada lagu tilmaamaa dad dhaadheer oo jidhkoodu dhisan yahay waa suurtagal in laga badbadinayey waxaa hubaala inay ahaayeen dad beeraleyah qaarkoodna reer guuraya waxay ku noolayeen gobollada bartamaha soddon ilaa afartan kilomitir meel ka baxsan herar waxay isguursadeen soomaalida oromada iyo adarida kadibna waxa ay ku dhex milmeen dadyowgaas aan hadda kuu sheegay
haddaba meel kasta oo uu ka soo jeedayba imaam axmed gurey waxay taarikhyahanadu isku raacsan yihiin in dagaalada uu waday ay ahaayeen kuwo wax weyn ka beddelay xiriirka diimaha iyo bulshooyinka geeska afrika dagaaladaasi dhex maray abasiiniya iyo imaam axmed gurey waxay reebeen saamayn xoog leh saamayntaasi oo soo jiitantay sannado badan waxaa fidinta diinta ay xooggeeda ku wareegtay dariiqooyin iyo jameecooyin ka soo baxay degaanno kala duwan oo ka mid ah geyiga soomaalida haddaba soo bixitaankii jameecooyinka iyo howlihii dariiqooyinka ayaan ku eegi doonaa qaybta saddexaad ee taxanaha taariikhda islaamka geeska afrika